galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee v o a soomaali oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab arbaca bisha agostona waa soddon sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somali com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida dagaal al-shabaab iyo ciidamada maamulka jubbaland ku dhex maray meel u dhow afmadow meelaha wax yaroo naf lahayn baanu isku aragnay adugu dagaal aan badnayn baana dhex maray annaga wax khasaaro oo na soo gaadhay ma jiraan iyaga laba nin baanu ka dilnay saaka oo na kaga dilnay tuulada miibo wayna carareen haddana waxaan kaala hadlahayaa oon ku suganahay macnihii tuulada miibo labaatan iyo shan kilomitir bay xagga kismaayo kaga beeganta waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha gabadh miigano culus haddaad milicsantood eegto asaad maxabbadeedii qalbiga yaraha maan raacdo haddaad mudanihii aabbaheed madan ku weyddiiso moodkiiyo gabbaatiga tolkaa lagu murweeyaaye hadduu kugu mucaarado inaad yaro mihiibsiiso wax mashaakil iyo ceeb ah waa madow la'aanteede
waxaa kale oo aad maqli doontaan somalilan oo ka hadashay maamulka hawada soomaaliya oo ay dowladda soomaaliya sheegtay in lagu wareejinayo inta aanu dhammaanin sannadkani waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal isna ka dhacay gobolka mudug iyo carruur miina ay kula qaraxda halkaasi duufaanta harvey oo u sii fidaysa dhinaca bariga maraykanka xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
magaalada houston ee gobolka texas ayaa la filayaa maanta in ay ka nasato duufaanta harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga texas una jihaysatay gobolka deriska laa ee louisiana dadka bixinaya saadaasha hawada waxay sheegeen in houston ay maanta ka di'i doonaan roobab ilaa iyo laba sentimitir ahayna magaalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta jimcaha ah si kastaba gobolka weli waxa uu la tacaalayaa daadadkii ka dhashay roobabkii da-ayay tan iyo afar labaatankii bishan agost oo gaaray ilaa iyo boqol iyo soddon sentimitir xarunta duufaanta qaranka waxay sheegtay in roobab shan iyo toban ilaa soddon sentimitir ah uu maanta ka di'i doono koonfur galbeed ee gobolka louisiana saraakiisha deegaanka iyo gobolka texas ayaa sheegay in kooxaha gurmadka ay saddex iyo toban kun oo qof ka soo saareen guryo ay daadad ku buuxiyeen mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay filayaan in tirada dhimashada ay kordhi doonto marka daadadku ay dhammaadaan awoodna loo helo in guryo badan dib loo galo hay-adda qaabilsan magangeliyo doonka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan siddeed iyo toban kun oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda rohingaha ay labadii toddobaad ee ugu dambeeyey u qaxeen dalka bangaladesh i o m ayaa sheegtay inay si aad u daran u bartilmaameedsanayaan ciidamada waddankaasi barma dadka muslimiinta ah ee rohingaha oo ku nool waqooyiga maymaar hay-adda i o m ayaa sidoo kale sheegtay in dadkaasi farxadka ay u qaxay dalka bangaladesh ay dhibaato badan kala kulmeen xuduudka guddi xerbeegtiya oo ku sugan magaalada tan washington d c ayaa eedeeyay sagaal iyo toban qof oo lala xiriirinaya rabshado ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha turkiga ee washington hortiisa rabshadahan ayaa u dhexeeya ilaalada madaxweyne erdogan oo dhowaan booqasho ku yimid washington sagaal iyo tobanka qof ee la eedeeyay ayaa waxaa ku jira shan iyo toban askari oo ka mida ilaalada gaarka ee madaxweynaha turkiga muuqaala ay soo duubtay laanta afka turkiga ee v o a ayaa muujinaya askarta madaxweyne erdogan oo garaacaya dad rayida oo ku banaanbaxaya madaxweyne turkiga intii uu booqashada ku joogay maraykanka bishii may dadkan la soo eedeeya ayaa haddii dembigan lagu helo waxaa suuragalay inay mutaystaan xarig gaaraya shan iyo toban sano ganacsiga xawliga ku socda ee indiya ayaa saameyn muuqato ku yeeshay dalka vietnam waxaanay labada dal samaysteen xidhiidh adag oo ku salaysan isdhaafsiga ganacsiga tooska ah oo ku kacaya balaayiin dollar ganacsatada indiya ayaa dalka vietnam ku leh maalgashi ka badan laba bilyan oo dollar sidoo kalena ganacsiga tooska ah ee labada wadan u dhexeeya ayaa gaadhaya in ka badan toban bilyan waxaana la rajaynayaa inuu noqdo shan iyo toban bilyan marka la gaadho sanadka labada kun iyo labaatanka sidaasina waxaa sheegay raadha krishnan oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee indiya ee qaybta vietnam
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka jeexdin ee bariga gobolka mudug maamulka puntland ayaa ku eedeeyay al-shabaab inay weerar kusoo qaadeen dhanka puntland inkastoo ay galmudugna eedeyntaasii beenisay oo ay sheegtay in dagaalku uu dhex maray xoololey iska soo horjeeda dhinaca kalena miino ayaa la sheegay in saddex caruura ay kula qaraxday deegaanka docolo oomane oo isla gobolkaasi ka tirsan waryaha v o eda cabdiwaaxid macalin saaq ayaa warbixintan kasoo diray gaalkacyo isku dhacyada dhex mara xoola dhaqatada wadadegan waqooyi bari ee gobolka mudug ayaa soo laalaabtay waxaana iskoorimaadkii xalay saqdii dhexe ka dhacay miyiga mudug uu dhex maray maleeshiyaad kasoo kala jeeda galmudug iyo puntland uu sababay dhimashada saddex ruux halka in ka badan lix kalena ay ku dhaawacmeen axmed cabdi maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada maamulka puntland ayaa sheegay in iskoorimaadkii xalay ka dhacay deegaanka jeexdin lagu soo weeraray fariisin ciidankooda ay halkaa ku lahaayeen hase ahaatee waxa uu sheegay in kooxdii soo weerartay ay ka mid ahaayeen maleeshiyada al-shabaab halay tobankii saacoo habeennimo markay ahayd nimankii nabaddiidka ahaay oo waddankan puntland weligood ka dagaalami jiray baana soo weeraray rag ilaa soddon gaarhayay ahaayeen ciidankay soo weerareen xilligaa laba askari oo dhaawacantayba annaga wax khasaare ana gaaray ayaguna rag bay ka tageen rag waxay ahaayeen adugu tiradoodu soddon nin meelahaasa xilligaasayna soo weerareen waana laga guulaystay oo ciidanku si fiican buu isaga daafaca hubkay isticmaalayeen kulligii waa naqaanaa hub la yaqaan weeye waxay isticmaalayeen qoryaha smol armiska loo yaqaano oo ah kaha iyo bkmka iyo qori la yidhaahdo r b j waxa uu heliye qori la yidhaahdo jabshi qoryahaasa iyo bumbada gacanta laga tuuro iyo bay isticmaalayeen waa qoriga xabadahaan leh xabadihiisu jabshaa la yidhaahdaa qorigaas nimankaasi qoryahaasay ku dagaalamayeen xalay inay nabaddiidkii ahaayeenna hadda waaba wax caan ahoo waaba aragtaanoo waxaa yaalla meeshaan sawirkii iyo ayagiiyo calankii madoobaasita oo wax ku qoraayeen maydka meesha yaaliyo niman ay qaateen oo jiiteen oo baabuuri u timid oo meel dhow intay ugu timid ay qaateenba way jirtaa nimankan hadda calaamadan wata oo cusub oo hadda noo yimid meel ay ka yimaadeen kolley uun gobolka mudug bay ka yimaadeen laakiin meel ay ka yimaadeen in cadow ay ahaayeenoo weligay aan u diyaarsanaan jirnay ma ahane hadda meel gaar ah oo ay ka soo dhaceen oo deg degaho aan ku ogeyn oo ay naga soo weerareen ma naqaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka galmudug axmed maxamed shire oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dagaalku uu dhex maray maleeshiyaad kasoo kala jeeda labada dhinac ee gobolka mudug balse waxa uu meesha ka saaray in al-shabaab ay ku lug leeyihiin dagaalkaasi wallaahi dagaalkaas miyaho dagaalkaas dad dadkaas dagaalamay waa wixii awelna isdili jiray awelna meesha ka socon jiray ahaayeen hadda waxaan maqlayay waxaan maqlayay erayaasha ay isticmaalaan puntland markii dagaal dhaco ama ay dad abaar dad abaaraysan oo reemihi in lagu sheego shabaab iyo galmudug iyo shabaab weli bi meel ku taalla ama maqaaxi ku taalla shabaab iyo galmudug aa mar walbana weeraray waa ku celceliyeen waa eragii saddexaad oo dad mas-uuliyaana afkooda ka soo baxa ama meediyaha lagu qoro shabaab iyo annagu meelnana kama dagaalamin mana mana wada gelin nuucaasuna xataa nuuc qofka lagu tilmaa cadowtinimada waxaa waxaa cadowtinimada ka mid ah erey siiqadaas siiqadaas iyo siiqa u dhowna media kama odhanayno annaga ku tilmaami mayno laakiin waxyaalaha waxyaalaha terrorismkaa in laysku magacaabo ama laysku sheego aadan uga xumay aniga khasaare dhankiina maxaa soo gaaray waxaa lagu yidhi sida xota gaartay nin baa meeshaas ku dhintay laba nin oo dhaawac fududa oo laakiin aan waxba isbitaalla gelinaa waa ay jiraan aniga inta aan ka warqaba intaas weeye wax kale oo oo khasaara aniga ma ogi
inkastoo isku dhacyada reer miyiga uu yahay mid salka ku haya daaqa iyo biyaha haddana xaalka abaarta oo dheeraatay ayaa sii culusaysay dhibaatada miyiga mudug ka taagan waa kan guddoomiye ku-xigeenka gobolka oo sheegaya halka dhibta ugu badan ay ka jirto dadka sababta lagu dilahayaa waa qodobka koowaad naqi ka dhacay dhinaca puntland iyo deegaankaas ku saabsan oo u dhow roobka halkaasuu ka jiray dhinacan gobo qeybtan galmudug roobka waa ku yaraa dadkii waxay u jeedaan iyo xoolihii mar haddii abaara yimaadaan ama ay yimaadaan wax oo dhibaatadu col keliya ma aha abaarta bay bay waxay daclinayaan inay aadaan wixii meeshii ama caws ka jiro ama roob ka jiro hadda roobka waa dhammaaday haddii ay deegaankii waxay ka dhinacaas hadda waqooyi waxay ka socon weysay dhinacyada kale waa roon yihiin dhinaca waqooyi waa diideen xoolihii inay u gudbiyaan doogga ama ay dhulka caws kale ay u diraan waxay ka socotaa dagaalka xoolihii lama celin karo dadkii xoolihii marka dadkiina shacabkiina waa dhagabeelay xoolihii waxay u jeedaan waxaas iyagoo daba jooga baa la dilayaa oo abaaraysan bay dilayaa shacabka baa waxaa dilayaa ama ciidan ciidan wey waa hadda waxa dilayaa shacab maahan waa baabuur tignika ah hameen sadde waxay marayaan bisaan iyo bishii ka horreysay waxay marayaan ilaa toddobiyo toban qof bay dileen oo habba nuuc lagu dilay nin walbana waxaa lagu dilay isagoo xoolo abaaraysan daba joogaa la dilay ciidan aan leenahay meeshaa ma joogo shacab abaaraysan baa jooga dhinaca kale deegaanka docolo ooman oo magaalada gaalkacyo u jira lixdan kilomitir ayaa waxaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen laba caruur ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii ay garaaceen miina ay meel ka qaadeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
wararka ka imanaya deegaanka miidow oo shan iyo labaatan kilomitir dhinaca kismaayo ka xiga magaalada afmadawe gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in halkaasi maanta uu dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka jubbaland oo tuuladaasi weerar ku qaaday iyo maleeshiyada al-shabaab oo halkaasi saldhig ku lahaa waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa dagaalkaasi ka waraystay abbaanduulaha ciidamada jubbaland ee aagga afmadow mahad maxamed islaam
walaale howlgalku wuxuu ahaa saaka ciidamada jubbaland ee degmada afmadow ayaa howlgalka aanu qaadnay waxaanu ku qaadnay deegaamada miido iyo deegaamo kale meelaha wax yaroo naf lahayn baanu isku aragnay adigu dagaal aan badnayn baana dhex maray marka howlgaladana waan sii wadayna hadduu aloo yidhaahdo marka howlgalku saasuu ahaa xaaladiisa nimanku siyaalo yar yar oo iska un koox kooxabay meelaha u joogaan oo ugu dhumaalaysanayaan howlgaladaas oonu ku sifeyneyn deegaamadan macnihii degmada afmadow ku hareereysan buu ahaa howlgalkaanu saaka samay saaka keliyaana ma ahe macnihi waanu sii wadaynaa howlgalka intaanu macnihi kaga sifeynayna wixii degmada korkeeda macnihii ku jira qudhanaya wax khasaara oo dagaalkaa ka dhashay oo dhinacyadiina soo kala gaaray annaga wax khasaaro oo na soo gaadhay ma jiraan iyaga laba nin baanu ka dilay saaka oonu kaga dilay tuulada miido wayna carareen haddana waxaan kaala hadlahayaa oon ku suganahay macnihii tuulada miido tuulada miido mise u jirtaa magaalada afmadow labaatan iyo shan kilomitr bay xagga kismaayo kaga beeganta marka muddo badan baad afmadow joogteen tuulooyinka idinku xeeran idinku dhodhowna al-shabaab baa weli ku sugnayd oo ka talinaysay maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan ciidamada jubbooyinka in magaalooyinka ay ka baxaan oo tuulooyinka ay tagaan wallahi walaale dee dhul badan bay macnihii al-shabaabku ay haystaan oo macnihii aad og tahay wuuna bilaaban doonaa howlgalka deegaamada macnihii lagu qabanayo maqan ama tuuliyo ha noqdaan ama degmooyin ha noqdaan marka waa lagu tala jiraa howlgalka insha allahu xiliyahan soo socda howlgalka aad qaadeen ciidamada dalka kenya ee jubbooyinka ku sugan ma idinkula jireen howlgalka saaka naqaana ciidamada jubbaland keliya bay ahaayeen ma aynan nala soconin macnihii ciidamada macnihi amisom ciidamada jubbaland keliya howlgalkaa saaka fuliyey waa gartay marka haddaan ugu dambeyntii ku weydiiyo waa sidee xaaladda guud ee deegaanada afmadow iyo iyo dhulka ku xeeran iyo xaaladda bini-aadnimada iyo dadka ku nool iyo haddaad bal sawar ka bixiso xaaladda guud ee degmada afmadow waa nabad weeye wax ammaan la-aan kama jirto waa nabad weeye annagaa joogna marka dee deegaamada kore ay degan yihiin ee macnihi meelaha nimankaa jabhaduhu ay ku dhuumanayaan mooyaane magaalada iyo xaaladeeda waa xagga ammaanka waa nabadgelyo weeye kaasi wuxuu ahaa abbaanduulaha ciidamada jubbaland ee aagga afmadow mahad maxamed islaam oo khadka telefoonka ugu waramay maxamed colaad xasan
wasaaradda duulista iyo hawada somalilan ayaa sheegtay inaanay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan duulimaadka madaniga ah ee i c o a loo soo gaabiya ay maamulka hawada sii hayn doonto ilaa sanadka dambe islamarkaana aan weli heshiis laga gaarin cidda lagu wareejinayo maamulka wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somalilan farxaan aadan heebe ayaa v o e da u sheegay in arinta maamulka hawada uu yahay mid u taala wadahadaladii hakaday ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan wariyaha v o e da barqad maxamuud kaariye ayaa wasiirka waraystay wuxuuna ugu horeyn wasiirka uu ka hadlay sida uu u arko in hay-adda hekawa maamulka hawada ay ku wareejinayso dowladda federaalk soomaaliya hawada waxaa gacanta ku haysa kaawo oo mandatekaa iyo go-aankaa leh iyadaana kusii hayn doonta inta uu dhammaanayo mashruuca ku talagalka ah ee xilliga kala wareega oo ku eeg labada kun iyo sideed iyo tobanka markuu xilligaa dhammaado haddii inta ka horeysa aanu wada hadal baanu eegaynaaye ay suurto gasho inaanu ku heshiinana halkii la doono ha laysla qaato iyo qorshaha kasta ha lagu heshiiyo laakiin waxa weeye kaasi wuxuu noqonayaa mid ka soo wareejiya oonu si wada jira isla waafaqno in laga soo wareejiyo icawo haddiise ay suurtogeli weydo iyaguna waxay dee istaawiyayaan ha sameeyaan somalilanna xaq waxay leedahay hawadeeda inay iyadu maamulato ay gacanta ku hayso dhowr jeer baad ku celisay ekaawa gacanta ku haysa iyadaana kusii hayn doonta mas-uuliyiin ka mid ahi muqdishoay tegeen waxay sheegeen in halkaa lagu rakibayo la geyn doono reeriyooyadii qaarkood ama agabkan hawada ee lagu maamulo madaarka iyaga laftoodii baale waanu wareejinaynaa siday warbaahinta qaar muqdisho uga sheegeen in arrintaa lafteeda iyada ka waran dee ciddii dhegaysatay way maqlaysay waxaa joogay javier lopez oo ah saraakiisha sare ee icawo wuxuu sheegeen waxay ahayd in xilliga transitionalku kelmadu isticmaalay xilliga transitional periodku markuu dhammaado hawadii waanu wareejinaynaa waa rurtiisa ama sishalis ha ku wareejiyaan ama indiyaha ku wareejiyaan ama cid kale ha ku wareejiyaan haddii intaanu heshiinana waa in soomaalidii gacanta loo geliya haddii kalena cidda ku munaasibaba ay kaaba ku wareejinaysaa waa sidaa laakiin maaha macnaheedu sebtembar baanu ku wareejinaynaa cid gaara iyadoon laga heshiinin somalilan iyo iyo soomaaliya waxaa u socday wadahadallo kuwa siyaasadeed iyo kuwa ku saabsan duulimaadada iyo iyo maamulkeedii hawadaba in warbaahinta laysu marayo annagaa la wareeganaya lama wareegi kartaan intaynu ku heshiinayno xal ka dhow ma haysaan somalilan diyaar bay u tahay dhowr jeerna waa sheegnay waxaanu diyaar u nahay soomaaliya inay isku tashato oo ay wixii ku kala gaadhay ama ku kala maqan ama cid kale gacanta ugu jirta ay si fiican iyagoo maamulan karayaan in la-aan la siyaasadayn laga tashado miiska wada hadalka laysugu yimaado ha laysku dido ama ha laysku aqbalo horan taa u sheegay mar kalena waa ku celinaya ta ugu muhiimsan iyo wadiiqada ugu saxsan waa taa waxa weeye somalilan hadday berrito noqoto hawadeeda way geli kartaa diyaaradaha way la hadli kartaa awoodna way leedahay laakiin waxaanu ixtiraamayna waxa weeye maadaama ay u n tu gacanta ku hayso ay kawa gacanta ku hayso hawada inaanu violate garayno waxay noqonaysaa arrinaan wanaagsanay marka waxa ugu wanaagsan waxa weyan miiska wada hadalka laysugu yimaado lawada hadlo laysla meel dhigo wixii munaasiba ee intay cid kale gacanta ay noogu haleed soomaalidu gacanta ku maamulto somalilan iyo soomaaliyaba wixii kale ee siyaasadana mustaqbalka laga wada hadlo wadahadaladii way socdeen walow ay muddo dhexdaasa hakadeen maxaa hortaagan wadahadaladii waxaa hortaagan horta kow isbedelka siyaasadee ka dhacaya mandaqadu qayb buu ka yahay hadday tahay doorashada somalilan gelayso iyo hadday tahay walaalaheena soomaaliya doorashada iyo isbedelada ay gelayaan qayb bay ka tahay waxaa kaloo qayb ka habka iyo dhaqanka siyaasadeed ee xukuumadda markaa joogtaa la imanayso waxyaalaha reegaadka ku noqday waxaa ka mid a xilligii xasan sheekh qayb buu ka ahaa wasiirkii duulista xilligaa joogay jangeli buu ahaa trial badan baa la isku dayey oo dowladda somalilan xitaa si wanaagsan oo walaaltinimo leh ay arrintaa usoo bandhigtay inay doonayso war in si isku mid a oo wanaagsan aynu maamulno quranahay kaabo kala soo wareegno waxay ka xidhmi weyda waxay ahayd dowladdii xilligaa joogtay xasan sheekh maxamuud waan isleeyahay dowladda iminka joogta ee farmaajo way ka duwan tahay si ahaan markaan eego iyo wasiirka joogaaba oo waxaad moodaa si ahaan inay jecel yihiin in arrinta xal lagu dhameeyo haddana siyaasiyan weli waxay ka xidhan tahay waa xaggooda annagu somalilan ahaan diyaar baanu nahay inaanu wada hadalka miiska isugu nimaadno la wada hadlo wax isla waafaqno isla meel dhigno sidaanu hawadeenu maamulan lahayn cidda kale noo maamulayso bal ha iskuba jirto meel laga maamulo iyo nidaamka iyo qorshaha loo sameeyo wax kastaa lagu heshiiyey in soomaali gacanteeda soo gasho waxaanu nahay diyaar laakiin hadday noqoto inay awrka dhinac ka raraan dee waxa uu dheeli alla baday dheeligaasina wuxuu keenaya waxa wey waa crisis waa khilaaf waa kala fogaanshiiyo waa isna cayb keeni karaya dabeedna in dee meelaha qaar ay keento in in ay sii kala fogaato in laga wada hadlo masayrkii kale ee somalilan iyo somalilan ka wada hadli lahaaya kaas waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somalilan farxaan aadan heybe oo u waramaya wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye
malaayiin xujayj ah ayaa ku qulqulaya goobta mina iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka haddaba si aanu faahfaahin uga helno jawiga guud ee xajka sanadkan ayuu xuseen barre aadan wuxuu ka waraystay sheekh maxamed axmed faarax sheekh food oo mas-uuliyiinta shirkadda xujajta salaama ee dalkan maraykanka ka tirsan
walaal jawigu aada buu u fiican yahay aad baa si nabadgelyo ah oo wanaagsan alxamdulilah ilaah baa mahad iskale ayay arrintu u bilaabantay dadkii saaka ayaa laga soo xidhay xaj baa laga soo xidhay meesha la yidhaha maka oo dadku ay joogeen halkana waxaa lagu soo qulqulaya oo ilaa imika la imanayaa dadkii intii badnaydna ay yimaadeen mina ayay yimaadeen si aada iyo aada u habaysan oo nabadgelyo ana uu u dhacay alxamdulilah waxaad ka mid tahay guddiyada qabanqaabada xajka ee dalkan maraykanka bal soomaali intee lag baa ka tagtay waddankan maraykanka sanadkan soomaalida ka tagtay annagu kolley tirada guud walaal ma hayo laakiin shirkadda iyada salaama waa boqol iyo shan iyo siddeetan shirkado kale oo qaarkoodna ay sharci leeyihiin oo sida iyadoo kale shirkado sharci ay yihiin oo ayaa jira waxaan qiyaasayaa soomaali oo dhan haddaan isu geeyo ilaa iyo toddoba boqol oo qof meelaha inay ka timid ilaa siddeed boqol guud ahaan tirada dadka kasoo qayb gashay sanadkan intee baa lagu qiyaasi karaya sidii hore sanadkan waxaa la kordhiyey tiradii la yareeyey markii la dhisayey xaramka shan afar sano shan sano ka hor baa kambani kasta oo adduunka jira waxaa laga dhimay iyo dal kasta waxaa laga dhimay boqolkiiba labaatan markii xaramka la dhameeyey halkiisii dawaafka ee lagu dawaafaya ee kacbada agteeda ee dhibaatooyinka badani dadku ay cidhiiriga badan uu ka geli jiray sanadkan baa dadkii loo kordhiyey boqolkiiba labaatankii loo soo celiyey marka tiradii iman jirtay tiro aada iyo aada uga badan ayaa sanadkan timid sidaad sheegtay waxaa ka socday xaramka dhismo iyo dib u habeyn iyo ballaadhin marka markaad egtid sanadkan iyo sanadadii hore aad isbarbar dhigtid maxaa ka duwan ee aad dareentay walaal waxaa ka duwan in boqolkiiba siddeetan la dhameeyey xaramka sidee shan iyo siddeetan meelahaas la dhameeyey xaramka dhismihiisii oo halkii dawaafkii la dhameeyey ee dhibaatada badani ay ka dhici jirtay sacyigii meeshii la ordi jiray marwe iyo safa in la dhameeyey safa la dhameeyey iyadana meelo kale oo dheeraada oo extension ah ayaa iminka uu ka socdaa laakiin boqolkiiba siddeetan wuu dhan yahay dhismihii xaramka sidaa awgeed baa loo kordhiyey shirkadaha loogu kordhiyey iyo dowladaha intii laga dhimay markii la bilaabay dhismaha la bilaabayay intii laga dhimay saa darteed baa loogu kordhiyay maadaama lagu jiro xilligii kulaylaha dowladda sacuudigu maxaa tashiilaada ama hawl fududeyna oo ay qabatay dadka xujaajta ah wallahi dowladda sacuudigu aada iyo aad bay u dadaashaa run ahaantii arrintan xajka waa arrin runtii ay aada uga dada ugu dadaasho oo xaajiga daryeelkiisa iyo maaragtay inay wax walba u sahasho ay isku daydo kaymado air condition leh ayaa mino la joogaa waxaa ka mid a carafa oo markii hore dad badan ee aanay air condition heli jirin waxaa dowladda sacuudiga ayaa wasaaradda xajkaa la wareegtay carafa oo iyada ayaa mas-uuliyaddii iska saartay maadaama hadda ay meeshu aada u kulushahay in xujayda qabowga ay ay u sugto oo teendhooyin wada qabow inay xujaydu meel kastaba ha ka yimaadeene oo ay u siman yihiin in xujada la geeyo minana waa teendhooyin air condition le basasku waxay leeyihin air condition bay leeyihiin marka run ahaantii dowladda sacuudigu markaad u eegto dadka faraha badan le malaayiinka imanaya aada iyo aad bay ugu dadaashay run ahaantii waxaa dhacday dhowaan in xajkii hore oo kale uu shil dhacay oo isjiirjiir uu dhacay marka iminka waddooyinkii ma la hagaajiyey arrintaa ma laga taxadiray waa laga taxadiray arrintaas halkan anigu waxaan xajka aanu keenayna shirkadda iyada salaama muddo sanadkii shan iyo afar iyo tobnaad baanu nahay aanu keenay ayay ayaa weeye marar hore waxaa dhici jirtay marar hore waxaa dhici jirtay in shilal badan ay dhaceen waxaanay ka dhacaan shilalku inta badan waxay ka dhacaan halkaa la kordhiyay ee kacbada lagu dawaafo iyo dhagax tuurka marka dhagaxa la tuuraya ayay dhibaatadu ka dhacdaa waxay sameeyeen nidaam cusub bay sameeyeen kahor imaadkii horta saddex dabaq bay ka dhigeen oo kala sarreeya oo aan la is arkayn shirkad kasta ama dawlad kasta meel bay soo maraysaa oo teendhooyinkeeda ka soo maraysaa meella way ka baxaysaa iska hor imaadkii laiska hor iman jiray ee dhibaatadan keeni jirayna way joojiyeenoo waddooyinkii waddooyin lagaga xaggaa loogu socdo dhagax tuurka iyo kuwo laga baxo oo aan layska hor iman bay sameeyeen aad bay taana ay u sahleen runtii sidaan ka warqabno dad fara badan oo soomaaliya dunida dacladeeda ka yimid ayaa xashka ka qaybgelaya ama ha ka yimaadaan dalkii hooyo ama dibadda marka een, ma aragtay oo ma la kulantay hadda waa waxaan la kulmay qolooyinka maraykanka iyo qolooyin yuruba ayaanu is aragnay oo dhowra laakiin badanaaba waxaa laysku arkaa waa mina minaa dadku lix cishoo joogaan oo ay halkaasaa laysku arkaa oo aan oo ay u badan tahay iminka annaga halkan aanu degannahay khaymadahan aanu degannahay waxaanala degan shirkad ah, ka timid shirkadda iyada salaama shirkad ka timid ah, maraykanka oo albiri la yidhaaho ah, Sheekh cabdilaahi sayid uu wato waxaa nala degan masaajidka khaalid bin waliid saddex shirkadood oo canada canada ah khaalid bin waliid shirkadu wato ah, cabdinaasir shirkadu wato iyo nin la yidhaahdo eh, xaaji cabdi shirkadu wato shirkad australia ah ah, iyo shirkad kale oo wa- ah, axmed axmed gaab nin la yidhaaho wato reer minneapolis intaasaanu ku degannahay intayadaa saaxiib ano waanu iska warhaynaa isku isku magtab baana laga xukumaa niman meel kasta waxooda iyo danahooda wa- ka wada shaqaysta ayaanu nahay ilaahay fadligii oo isla tashada oo iska caawiya oo aada iyo aada isugu xidhan kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed faarax oo ku magac dheer sheekh food oo mas-uul ka ah shirkadda xujuujda salaama ee dalkan maraykanka wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey xuseen barre aadan
markanaha sahroy dhinacii heesaha gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeelee waxa guurka kugu dira garamaaya aniga ayuu leeyahay axmed cali cigaal
codkaasi axmed cali cigaal ayaad dhegaystayaal maqli doontaan goordhow waxaana naqoqaanka sidaasi uu miisuguba idiin soo gaaray
garta ruux yaqaano gardaraada kaa jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay kaa gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtaan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtaan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dira garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dira garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada qurxankayga baxaya garabka jabaniyo welihi maroodiga shimbirkii guguulaha gedyaadi gurxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihi maroodiga shimbirkii
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington qaybaha dambe idaacaddeenana waxaad ku maqli doontaan duufaanta loogu magacdaray harvey oo u sii fidaysa dhinaca louisiana iyo bariga maraykanka sidoo kale waxaad maqli doontaan dhaqaalaha maraykanka ee soomaalida iyo weliba qodobo kale oo la xidhiidha dadka soo galootiga ah doodii gaabnayd barnaamijkii dhaqanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
magaalada houston ee gobolka texas ayaa la filayaa in maanta ay ka nasato duufaanta harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga texas una jihaysatay gobolka deriska laa ee louisiana dadka bixiya saadaasha hawada ayaa sheegay in houston oo maanta uu ka di'i doono roob ilaa iyo laba sentimitir ah ayna magaalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta jimcaha si kastaba gobolka waxaa weli la tacaalayaa daadadkii ka dhasha roobabkii da-ayay tan iyo afar labaatankii agosto oo gaaray ilaa iyo boqol iyo soddon sentimitir
hay-adda qaabilsan magangelyo doonka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan siddeed iyo toban kun oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda rooyingaha labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ay u qaxeen dalka bangaladesh i o m ayaa sheegtay in si aad u daran loo bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah ee rooyingaha oo ku badan waqooyiga miimaar hay-adda i o m ayaa sidoo kale sheegtay in dadkaasi firxadka ah ee u qaxay bangaladesh ay dhibaato kala kulmaan xuduudka guddi xeerbeegtiha oo ku sugan magaalada tan washington d c ayaa eedeysay sagaal iyo toban qof oo lala xiriirinayo rabshado ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha turkiga ee washington hortiisa rabshadahan waxay u dhexeeyaan ilaalada madaxweyne erdogan oo dhowaan booqasho ku yimid washington sagaal iyo tobanka qof ee la eedeeyey waxaa ku jira shan iyo toban askari oo ka mida ilaalada gaarka ee madaxweynaha turkiga muuqaalo ay soo duubta laanta afka turkiga ee v o a ayaa muujinaya askarta madaxweyne erdogan oo garaacaya dad rayid ah oo ku banaanbaxaya madaxweynaha turkiga intii uu booqashada ku joogay maraykanka bishii may
ganacsiga xawliga ku socda ee hindiya ayaa saameyn muuqato ku yeeshay dalka fiyetnaam waxaanay labada dal samaysteen xidhiidh adag oo ku salaysan isdhaafsiga ganacsi toosa oo ku kacaya balaayiin doolar ganacsatada hindiya ayaa dalka fiyetnaam ku leh maalgashi ka badan laba bilyan oo doolar sidoo kalena ganacsiga tooska ee labadaasi wadan u dhexeeya ayaa gaadhaya in ka badan toban bilyan oo doolar waxaana la rajeynayaa inuu noqdo shan iyo toban bilyan marka la gaadho labada kun iyo labaatanka sidaasina waxaa sheegay rada krishnan oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga hindiya ee qaybta fiyetnaam
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington duufaanta harvey ee maalmahanba dhibaatada ba-an ku haysay magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa maanta dhinaca bariga kaga dhufatay magaalada kale ee louisiana oo labiiyo toban sano ka horna ay ku dhufatay daadadkii ka dhashay duufaantii katrina hay-adda la socodka duufaanada maraykanka waxay sheegtay in duufaantu ay dhinaca bariga soo gaartay afartii subaxnimo ee saaka wakhtiga maraykanka waryaheena maxamed cabdi xasan sandeere ayaa arintan ka waraystay cabdiqaadir xaaji ciise almas oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada new orleans ee gobolkaasi wallaahi horta saaka markii ay ahayd saddexdii subaxnimo ku dhaqaalo la yidhaahdo cameron oo laba boqol oo mayl noo jirta anugu magaalada aan joogo new orleans weli assessmentii may samayn weli may may qiyaasin dhibaatada uu geystay waxayse ku jiraan hadda daadgurayntii dadka ay daadguraynayeen waan gartay marka waxaa la idhi duufaanku sidii uu ku sameeyey texas oo kale ayuu louisiana meelaha ad iminka sheegtayna ku sameeyey oo waa meesha uu biyodhaca ku sameeyey marka bal sawir haddaad naga siisid sida sida ay wax yihiin horta waa waa dufaankani waa markii saddexaad uu dhulka haddana dib ugu soo noqduu taabto texas waad la socoteen oo jimcihii habeenkii jimcihii buu iyuu ku dhacay haddana wuu isdul taagay oo houston magaalada la yidhaha ilaa konton inji oo oo biyo ah ayuu kusii daayay magaalada oo ay qiyaas ahaan toddoba milyan dad dhul dhow ku nool yihiin agagaarkeeda oo dhan way wada way wada fulaangarowday ama way way buuxsantay wuu isdul taagay sa- shan cisho oo maanta ay lix ku tahay buu dul taagnaa haddana dib buu igu noqday eh, biyihii badda haddana mar labaad buu haddana dib ugu soo noqday marka saaka markuu ku dhacay louisiana waa louisiana waa meel u dhexaysa texas iyo louisiana xadkeeda halka uu ku dhacay cameroon waa mar saddexaadkii marka isagoo afartan ilaa konton mayl saacaddii ku socdo halkaa ku dhacay laakiin assessmentiga hadda laga inta badan la sheegayo ama qiyaas ahaan la qiyaasayo ah, dhibkii uu u geystay ah, houston oo kale kama dhacaya meesha laakiin biyo fara badan annaga iminka magaaladan joogo kale maanta boqolkiiba waa sideetan infact maanta maanta ugu horeysa markii ugu horeysan cadaalad aragno intii kale oo dhan shantii cisho u dambeysay daruur baana dul saarayd roobkuna on and off buu ahaa marra uu nagu daayay marra uu naga qaaday laakiin nasiib wanaag annagu arki mayno dhib badan boqolkiiba siddeetan weeye maanta roobku laakiin meelaha uu tobanka inji ku ridaya waa dhulkaa uu ku dhacay hadda qiyaas ahaan toban inji eh, biyo dhanbaa ku dhacaya cameroon iyo lake charles magaalo la yidhaha laba boqoloo mayl noo jirta waan gartay marka marka halkaas halka- halkaasuu maraya soo far waan gartay markaa dadka degani ma badan yihiin eh, dadaalada badbaadinta iyo daadgurayntu eh, xagee marayaan ma laga sii hor eh, degayoo khatartiisa ma la sii dareemay sidee xaalku yahay iminka iminka runtii een, eh, xoogoo dhani wuxuu isugu tegayaa eh, inta badan magaalada houston oo dad aada u fara badan ay ay magaranaysaa weli ku go'doonsan yihiin khaasatan magaalada bartankeeda ah, meelo waxaa jira weli dadkii aan guryaha loogu gelin oo weli dadkii guryaha ku dhex jiraan qiyaas ahaan saaka ah, oo soddon qof baa dhimasho la sheegay laakiin kolley way ka bad way soo tarayaan way ka badan doontaa dhimashadu intaa marka halka iyagan imika haddii aanay khasaaruhu ahayn sidaa houston oo kale oo aan la filayn runtii inuu noqdo waxaan u malaynayaa kolley ah, ah, waa loo diyaar garoobay diyaarka labada steedba diyaar bay ahaayeen Eh, waa isku dheganahay annaga iyo annaga iyo texas waa isku dheganahay waxaan isu jirnaa shan saacadood qiyaas ahaan gaadhiga marka eh, laakiin eh, awoodda iyo iyo iyo iyo shaqada badani hadda waxay ku dhacaysaa texas waxay ku dhacaysaa khaas ahaan meeshii hor ugu horreysay habeenkii u horreysay ku dhacday saad u ogtahayba eh, maxamed waxay ahayd category four bay ahayd markii habeenkii u horreysay dhacday category fourra hal categoriyo qurun baa ka weyn eh, duufaanada noocana five markay gaadhay ugu weyn tahay fivena ma dhaafto five bay ku gaadhaa eh, qiyaasta ugu weyn marka markii ay magaalooyinka yaryaraah ay ku dhacday magaalo yaroo la yidhaahdo ah, ragport oo shan kun oo qof ku nool ku nooshahay way baabiisay iyo dhowr magaalo dhowr boorti oo kale oo dhinac dhinacyadeeda ah laakiin magaalada maanta ugu ugu damagka badan ee taariikh ahaan aan la arag tan oo kale ee noqonaysa ah, tii ugu weyneyd maraykanka taariikhdiisa waa magaalada houston weeye kaasi waxau ahaa cabdiqaadir xaaji ciise almis oo ka mid a soomaalida ku nool magaalada new orlean oo u waramayay waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere
haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go-aankii ay wasaaradda ganacsiga dhowaan ku kala dirtay guddigii rugta ganacsiga guddiga rugta ganacsiga ayaa isagana markii dambe waxa uu sheegay inaanay wasaaraddu awood u lahayn inay guddigooda kala dirto haddaba sidee u muuqdaa go-aanka dowladda federaalka ay ku kala dirayso rugta ganacsiga muhiimad intee leeg ayse dadka ugu fadhida rugta ganacsiga maadaama ay tahay rug ay ku midaysan yihiin ganacsato soomaaliyeed oo in muddo ahna soo waday howlaha rugta ganacsiga waa xubinta dooda gaaban aanu ku eegayno waxaana ka qaybgalaya cabdiraxmaan cali ciise iyo sheekh nuur cismaan sheekh oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro cabdiraxmaan cali ciise cabdiraxmaan sidee u aragtaa go-aanka wasaaradda ganacsiga ay ku kala dirtay rugtii ganacsiga Eh, wallaahi waxaan u arkaa eh, qodob muhiim eh, waayo markii horeba maaragtay eh, xiriirkoodu ma ahayn xiriir ka turjumaya ee bulshada ama ganacsi ee ganacsatada soomaaliyeed ay u qabeen inay qoladaas la imaato marka waxaan aaminsanahay inay tahay na soo beegantay eh, wakti eh, ku habbooneed in la kala diro hay sheekh nuur
waad mahadsan tahay falastiin adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamaya iyo waad ku mahadsantihiin barnaamijyada muhimka oo aad bulshada aad u haysaan horta anigu waxaan u arkaa khilaaf een, weyn oo ka jira wasaaradda ganacsiga iyo ganacsiga soo dhex galay Een, ayaan dhaweydna waxaaban maqlay ra-iisul wasaare een, xasan cali khayre inuu yidhi eh, yaan la kala dirin rugta sideeda ha loo daayo Eh, waana arrin anigu aan aaminsanahay een, siyaasado kale laga leeyahay waayo wadanka ganacsi baa ka jira fiican oo shirkado waxaa jira waxqabad la yimid inta wadankeena uu burbursanaayo in muddo aba dee dad bareefadahoo dawladda iyo systemka wasaaradda ganacsigu ayna waxbaba kala soconin baa wadanka gacanta ku hayay tusaale shirkada beeko korontada wadanka siisoo kale hormuud oo kale shirkadaha isgaarsiinta oo dhan kulligood waa dad bareefada baa gacanta ku haya dhaawac weyn baa soo gaaraya haddii la kala diro waayo wasaaradda ganacsigu shaqaalo u tababaran oo maanta servicekii iyo bulshadii wixii loo qabanaya u adeegi kara meesha kuma hayso marka aniga waxaan u arkaa shirkadahan in sidooda loo daayo oo wasaaraddu ayna fargelinta ka diiso rugta ganacsiga ilaa inta iyadu ay kasoo kobcayso shaqaalo tababaran oo tariirka adduunka wax ka soo qaadan kara ay ay samaysanayso haye cabdiraxmaan wallaahi run ahaantii waxay aniga iila muuqataa markii horeba qodobkii loo aasaasay inay baalmareen ayaad moodaa oo runtii isku xirkii ganacsiga ama shirkadaha inay arrintaas aysan la imaan ay ku fashilmeen midda kale wax soo saarkii dalka uu lahaa inaysan maaragtay sidii la rabay aysan waxba uga qaban ay keliya hawshooda kusoo koobantay inay wax soo dejiyaan ama ay wax qaybiyaan dalka dibaddiisa waxay maaragtay ganacsigii ka imaanayay laakiin ay iska indhatireen waxsoosaarkii dalka marka run ahaantii sida xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ayaantaanba ay wadeen golaha wasiirada inay maaragtay jid boorka uga jafaan ama ay soo celiyaan haykalkii shaqo ee dowladdii dowladnimo looga bartay marka taabay qayb ka noqonaysaahoo in wasaarad walba ama maaragtay gaar ahaan muxuu ahay isha guud ahaan gaar ahaan wasaaradda ganacsiga inay hawshii maaragtay ay ku samayso dib habeyn waa mid runtii waktigeedii kusoo beegantay waana arrin runtii la filayay maadaama qofka haddii uu rugta ganacsiga hawlihii loo igmaday haddii kasoo bixi weyso in dib habeyn lagu sameeyo ama la kala diro waa waa barnaamij aan aada usoo dhaweynayna wey haye sheekh nuur walaalka cabdiraxmaan waa mahadsan yahay horta waxa weeye oo jira wasaaradda ganacsiga gabadha mas-uulka ka ah aniga waxaa igu maqala ayaan dhowow inay nairobi tagtay oo iyadoo nairobi joogta ay ku dhawaaqday warka kadibna ragga rugta ganacsiga mas-uuliyiinta ka ah oo xamar jooga inay soo saareen oo yidhaahdeen annagu go-aankaas waan kasoo horjeednaa waxaana jirta waxyaalo badan oo siyaasadda uun lagu dhaqaalaha wadanka ay si uun laisu riixriixayo laakiin waxaan anigu leeyahay oon aaminsanahay shirkadaha wadanka ka jira waa shirkado xilligan mudan in loo dhega nuglaado iyaga warkooda la qaato waayo serviceka bulshada ay u hayaan ba aada u tiro badan oo dee maantana way wanaagsan tahay oo walaalkii sida uu sheegayo in systemkii dawliga ah lagu soo celiyo wasaaradda ganacsigu ay yeelato maaragtay horumar iyo system dawladnimo ay wadanka kusoo celiso waa system aada u wanaagsan laakiin hadee waktigii weli lama gaadhin waayo security-ga wadanka iyo isu socodkii wadanka iyo bulshadii oo dhan oo isu furfurnayn oo kala xirxiran oo aan iskuba hagaagsanayn waxaas oo dhan baa jirta way marka iyadoo saas ay tahay dee gacmo geeljira waxaa la yidhi hoos baa loo dhaqaaya inaan waxba la faragelinine wadanku siduu ku socon karo lagu wado ilaa inta laga helayo system wanaagsan oo shirkadihii iyo canshuurihii dalka laga qaadayay iyo waxyaalihii wan wanaagsanaa si fiican laysaga dubaridayo dowladnimada systemkeeda si wanaagsan loo qaadanayo in rugta ganacsiga sideeda loo daayo oon waxba la faragelin haddii kale waxaa laga yaabaa wix haddii la burburiyo sida loo soo dhisay inay adkaato oo laga yaababa inay wixii sii kala daataan oo sii kala burburaan haye haye cabdiraxmaan makuu muuqataa arrintaas hadda uu ka hadlayo sheekh nuur
run ahaantii iila muuqato waxaad ogsoon burburkii dalka ilama ilaa haddeertaan la joogo ee dalka marxalado fara badan oo soo maray oo runtii maantana ay ifafaalo dowladnimo ay muuqato sida maaragtay shirkadaha hadeertaan soomaaliya ka jira qolo walba dhinacayda isbarbaryaacaya ka jira in wixii dib laisugu habeeyo in wixii ay ka tarjumaan in baahidii aada maaragta muxuu ahaa baahidii ay tabanayay shacabka soomaaliyeed laga soo baxo marka waxaan isleeyahay arrintaanu ma keeni doonto iskinfiraaq waxaad ogsoon tahay in markii waxqabad la muujiyo ama iisheeg xukuumaddu ay la imaato isbedel in ay dadyo qayliyaan laakiin ma ahan mid oo runtii sii jiraysaba laakiin muhiimaddu waxay tahay baahida dalku u baahan yahay ama rugta ganacsiga ha ahaato ama noocay rabta hahaatee kala dirkooda inaysan wax khilaafa ama muxuu ahay isheeg wax arrintii burbur ku keenaya inaysan haynin in wax la saxo ayaa muhiima xukuumadduna waxay runtii berihii dambe ay waday inay maaragtay la xisaabtan joogtaa qoladii shaqadeeda kasoo baxdana lagu bogaadiyo qoladii aan kasoo bixinna in dib habeyn lagu sameeyo ama isbedel lagu sameeyo sidii xaaladii muxuu ahay isha looga loo igmaday ama looga baahnaa ay si diiran ama si buuxda ay shacabka soomaaliyeed u dareemaan arrintaasna waa arrin aada maaragtay loogu bogaadiyo xukuumadda waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waxaan siinayaa sheekh nuur ugu dambeyntii maxaa xalka u aragtaa
falastiin waad mahadsan tahay walaal anigu xalka waxaan u arkaa marka koowaad horta wasaaradda ganacsigu tallaabo ayna qaadi karin oo laga yaaba awood badan oo saas ayna u yeelan karin inay maanta farageliso anigu waxaan arkaa inayna xaq ahayn wasaaraddu inay go-aanka dib uga laabato oo sida anugu aan maqlay ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku baaqay in lasoo sidoodii loo daayo on weli aan la faragelinin in go-aanka ra-isul wasaaraha la qaato oon oo rugta ganacsiga sideeda loo daayo sideeda ku shaqayso service maanta haddii oo koronto ay ka go-do magaalada ama waxa weeye gobolada ay meel kamida ay ka go-do de dawladda iyo wasaaradda ganacsigu shaqaalo oo aadaya ma jiraane waxa qabto oo shaqadaas u ordaya waa shirkado bareefadahoo shaqadaas iskood isugu xilsaaray rugta ganacsigana hoos taga way marka inaan la burburinin oo wasaaraddaas shaqadeeda loo daayo rugta ganacsiga shaqadeeda loo daayo wasaaradduna markay kaalinteeda intay soo qaadato waddanka dhaqaalaha gudihiisa yaalla iyo ka banaankiisa yaalla kulligood ay gacanta ku dhigi karto markaas allaha na gaadhsiiya way laakiin inta ka horeysa inaan anigu waxba la faragelinin baan anigu xalka u arkaa oo sideeda loo daayo oo ay nimanka rugta ganacsigu sidooda u shaqaystaan haye cabdiraxmaan adoo soo koobaya maxaa u aragtaa xalka aniga xalka wuxuu ila muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo si maaragtay hawshii wasaaraddu ay u noqoto hawl maaragtay ay maaragtay badbaadisa ganacsiga ama ganacsiga soomaaliyeed waxaan ogsoonahay in ganacsiga soomaaliya aysan runtii aysan la jaan qaadi karin ganacsiga caalamka ka jira si taa lamid anaga waxaan soo dhawaynaynaa oo xalku noogu muuqda in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo rugta ganacsigana maadaama la kala diray in lagu bedelo dad muxuu ahay isha hawshaas loo igmaday si hufan uga soo baxa aadaa u mahadsantihiin cabdiraxmaan iyo sheekh nuur inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya cabdiraxmaan cali ciise iyo sheekh nuur cismaan sheekh oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada ku nool soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho tan intaan dib damba ugu kulmi doono xubintan oo kale dhegaystayaal nabadgelyo
waa hagaag waxaad dhegaysanayseen xubintii dooda gaaban oo inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaajaa ayaa soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o ada mudanayaal iyo marwayaal haddana waxaan idiin soo gudbinayaa warkii oo dhan waxay ahayd bishii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii markii dhegaystayaal aan weedhaas ka maqlay weriye goor garab ah telefishinada af soomaaliga ku hadla midkood ka soo tabinayay qaar ka mid ah wararkii maalintaas dunida laga hadalhayay in dhegaystayaal kale ay la mid ahaayeen iyo in kale war uma hayee kollay anigu waan yaabay maxaa yeelay marnaba isma aan odhan qof weyn oo ka howlgala telefishan ay soomaalidu badiba wada daawato ayaa gab sidaas u muuqda ku dhici kara ereyga uu wartabiyuhu ku dambaabay ee aan indhaha la taagayna wuxuu ahaa marwo oo markuu doono inuu wadareeyo uu marwayaal ku wadareeyey taasoo ah qalad uu ka fursan kari lahaa hadduu u fiirsan lahaa magacyada afkeennu siday u wadaroobaan amaba ay u kooxoobaan sidaan ku soo sheegay barnaamij sii horreeyey oo waaguu baxay haatan dhowr sano laga joogo waxaa jira magacyada af soomaaligu siyaalo kala duwan oo ay wadar ku noqdaan taasoo ku xidhan hadba xarafka uu mid waliba ku dhammaado iyo naxwo ahaan caynta uu magacaasi ka tirsan yahay ma labbaa ma dhadigba tusaale ahaan hadduu magacu lab yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee e marka la wadaraynayo waxaa gadaal ka raaca yaal sidaas awgeed ereyga aabbe wuxuu wadan ku noqdaa aabbayaal waxaa la mid ah mudane oo mudanayaal ku wadarooba iyo meere oo meerayaal ku wadarooba hadduuse magacu dhadig yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee o marka la wadareynayo waxaa gadaal ka raaca ooyin o ya i na sidaa darteed magaca marwo wuxuu ku wadaroobaa marwooyin ee marwayaal kuma wadaroobo siduu wartabiyuhu mooday isagana waxaa la too ah magacyada kale ah hooyo oo hooyooyin ku wadarooba guuto oo guutooyin ku wadarooba waddo oo waddooyin ku wadarooba iyo kuwa kale ee laxeerka ah waxaa jira macno ahaan si qaldan oo warbaahinta af soomaaliga ku hadashaay isla ereygaas marwo ay waayadan u adeegsato aan sii faahfaahiye ereygu sidiisaba waa tilmaan dumarka qaarkood lagu sheego waa tilmaan u gaar ah haweeneyda wanaagsan xaaska ah xilkaska ah camalka san agaasinka qoyskeeda ka adag saygeedu hadduu maqan yahay aan la tabine iyadu kaalintiisii buuxisa qaraabada u roon dariisyadu ay ka nabad galaan oo ka mahad sheegtaan saanteeda iyo sawdkeeduna ay kooban yihiin sidaa daraaddeed wariyayaasha qaarkood siday u maleeyeen ma aha tilmaan dumarka oo idibi ay ka siman yihiinoo tu waliba ay gar u leedahay inta magaceeda laga hormariyo in marwe hebla lagu tilmaamo abwaan soomaaliyeed oo rag u sheekaynaya ayaa beri wuxuu yidhi nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna weligaa ma gaadhid noo laqbee waxaad uga jeedo markii lagu yirina wuxuu yidhi nin maalin ma gaadhidoo maalinta inta col la yahay la duulo ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid oo haddii geel lasoo dhacaayo haddii la dhacsanayo iyo haddii la baqanayaba mar walba isaga ayaa kaa horreeya ninna sanad ma gaadhidoo dharag dayreed nin toban cisho kaaga horreeyey sanadkaas ma gaadhid oo xoolihiisa ayaa ku waaga jiilaalada dambe si walba uga horrayn doona ninna weligaa ma gaadhidoo ninka kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid sidaa daraaddeed haweenay waliba marwo ma ahee waa midaas uu abwaanku sheegay ee ninkii ay u dhaxday rag oo idil dhaafisay waa tahay bishii oktoobar isla sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa gobolka waqooyiga siinaay ee masar waxaa lagu dilay nin jenaraal ah dabadeedna weliyihii soomaaliyeed ayaa markuu warkaa tabinayay wuxuu gadaal ka raaciyey faallo gaaban oo ku saabsan xaaladda gobolkaa iyo sida in dhoweydba uu u ahaa meel ciidamada dalkaas iyo ururka dowladda islaamku ay ku dagaalamaan markaas buu yidhi siinaay waxay noqotay meel gabaati u ah kooxaha ciidamada masar ay colaadu ka dhexayso taasina waa weer qalad ah sida ila tahayna weliyuhu ereyga wuu maqlay uune weligiiba laqbihiisa uma dhabagelin muxuu haddaba gabaati yahay waa erey lagu yaqaan hiddaha guurka soomaalida waa deeq aan sidaa u badnaynoo mar noqon karta neef geela mar kale mid lo ah mar kalena dhar go ama macawisa yaradka ka horna ninkii inan doonaa uu siin jiray hooyadeed ama walaalkeed ama in adeerkeed taasna waxaa badanaa loo yeeli jiray gabaatiga ninkaa bixiyey mooyaane in gabadhaas guurkeeda aanu nin kale hawaysan allaha u naxariistee cabdi maxamed awmagan oo cabdigala yax loo yaqiin ayaa gabay uu jeer geela ku ammaanay ereyga gabaati ku soo daray isaga oo markaa faahfaahinayay waxtarka uu meesigaasi leeyahay iyo ninka iska leh siduu guurku ugu fududaan jiray wuxuu yidhi gabarh miiganoo culus haddaad midhacsatood eegto asaad maxabbadeedii qalbiga yaraha maan raacdo haddaad mudanihii aabbaheed madan ku weydiiso moodkiiyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaaye hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiibsiiso wax mashaakil iyo ceeb ah waa malow la-aanteede muraadkiisu waa u sahal ninkii mooga foofsaday buu macnaha haddaba iska cad ereyga uu wariyuhu u jeeday inuusan gabaati ahayn uu ahaa ku kale oo ay isu egyihiin karase macno yihiin waxaan is leeyahay waa ereyga gabaad oo macnihiisu yahay meel dugsi ah oo dhaxanta laga galo amaba lagaga gabado ereygaasna waxaan ku arkay oo uu ku xusan yahay gabaygii abuu yuusuf bare uu dumarka qaar guursigooda kaga dayrin jiray dhextaalkiisuna ahaa guur aan kala aado markuu ka digaayay gabadha aan farsamada aqoon ee wax hooyadeed ku gargaarta mooye aan iyadu rarada samaysan karin sidaa darteedna aan aqalkeeda dugsi iyo dugaal toona loogu irkan karin waa kii odhan jiray garoolka iyo cawska barkood guna ka gooyaay garbaduubantaan lagu dayayn gale inay laabto waxay hooyadeed garab degtoo la i gargaaraaba mar haddaan ka guurana hadday biidna garan weydo gabaad kob aan lahayn kuma gamee guur aan kala aado dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja markana dhinacii heesaha codkaasi fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo waxaa idinla socotiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur intaynu mar kala kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo